maasirada waxay saarayna marka hore dadka shacabka reer somaliland ummadda muslimka oo dhan baa islaamay waxa weeyaan waa mar kale ayay nagu celinayna salaantaas waxa weeyaan waa wakti aada iyo aad oo khayr badan ayay ku jiraa ilaahay naga aqbal soonkii aan soo socnay si alayla iyo cibaadadiisi caankiisa saalaxada oo ay noo siyaadiyay raxmadiisa ummadda muslimka oo dhan waxaan rajeynaynaa oo nu ilaahay weydiinayna in uu sanadka sanadkiisa iyo in badan oo kale inta inoo harso oo khayrkiisa iyo raxmadiisa inagu manaysto midnimada inoo xoojiyo nabadgelyada inoo sugo horumarka aynu u baahannahay inoogu deeqo allahuma salli calaa nabiyina maxamed gargaar iyo guushiisa inagu manaysto
gudoomiye waxaad loogu warantaado waxaa jiray waanwaan ka dhex taagneyd golihii wadatashiga ee xubinta ka ahayd iyo xukuumadda somaliland xagee ku dambeysay arrintaasi arrinta horta xagga xaqsoor ayaan idin horeysiinayaa waxa weeyaan wadahadalkii idin socday dinka xaqsoorahan iyo xukuumadda ayaan horeysiinayaa haye waxa weeyaan soo wuxuu u sameysana markiisa horeba in waddankan aanu wax ka dhimin wax soo kordhiya wanaag soo kordhiya midnimo soo kordhiya talo iyo tusaale u noqdo ayaa marka horeba loo aasaasay wax badan baa xabsood ku guuleystay wax badan baa kusoo kordhaystay asaga maaha soomaalida keli geeska afrikada wax badan baa kusoo kordhiyay oo barnaamijkii uu soo hor bandhigay xabsood gobolada soomaaliya dhow waa laga soo taxniileeyey iyo mandaqada waa laga soo iyo dibadda dadkeena dibadda jooga aad bay usoo taxniileeyeen waxay ahayn tallaabooyin uu ku hananayo midnimada reer somaliland iyo geeska afrikada isuu soo dhaweeyey alxamdulillahi rabbilcaalamiin wadahadaladii haddaad iweydiisay xagga xukuumadda waa kuwii wadahadaladu muddo hore bilaabnay heer bay soo gaadheen heerkaasi wuxuu noqday mid ay wax ka dhiman yihiin oo wax badan harsan yihiin marka heerkii hore markii uu dhamaaday oo anigii soo saaray laba bayaan baa soo saaray oo xasar ahaana ka tashanay kana wada hadlayna maaragtay barnaamijkeega waxaananu sheegnay oonu labada asxaafadood ku sheegnay in albaabka xaqsoo uu u furan yahay wadahadaladaas iyo ciddii kale ee wadahadal dalaynaysa siyada qaranka iyo cid kasta oo kale oo talo haysa diyaar ma aan nahay inaanu danta ummadda iyo dalka kala xaajeyno ayaanu cadaynay oo aanu albaabkayada aanu aanu cidna ka xidnayn marka saas awgeed ayaan wadahadallo diyaar ugu nahay allahuma salli calaa nabi maxamed ay sii socdaan oo ay dhamaystirmaan heerkii hore meerun buu gaaray laakiin heer dhamaystiran mu ahay kii hore waxyaaba badan baa ka jirnay diyaar baan waa noqonahay in wadahadal lagu qanci karo oo dadku ay waxay aamini karaan ay taaban karaan oo ay ku diirsadaan ka soo baxo diyaar baan xaqeega unahay taasi oo kale allahuma salli calaa nabiyina maxamed xagga waxa ee isaguna su-aasha ku jiray kelmadda badan hortay waxa weeyaan kelmad aan cidina ku deganayn waa kelmad af soomaaliya looma isticmaalayn markii eragaasi horu soo baxay si distoria loola isticmaalay ma noqon karo cidina ma sheegan karto golo distoria oo aan ahayn kuwa distoria cidina ma sheegan karto oo ciddii sheegataa dee waxa weeyaan waa cid ama dee xumaan bareeday ama cid dee aan garashadeedaba lahayn oo cama ah ayaan la sheegan kara qoreenka golaa lagu tilmaamay marna may sheegan kala distoorka may sheegan kelmad afsoomaali ahaan loo isticmaalayahay shaqada distoorka uu cid cayiman siiyey cid isu xil saartay may ahayn ama la tartamaysa ama distoorka doonsiyo guyso marna may ahayn xaasha waxay ahaayeen koox reer somaliland oo dadka iyo dadka wanaag la jecel oo la yaqaanay oo taariikh leh dadka dhanka waxyaaba cid aanay ku jirin cid looga boqo soomaaliya cid looga boqo soomaaliya على كتير بحاجة waxaa ahaayeen dad runta haddaad galayso aad oran karto waa laga yaabaa inay jiraan dad dal la xijaalay laakiin aanay cidina uga la xijaalo badnayn wanaagga iyo midnimada iyo wadajirka sananaala cidina uga la xijaalo marka waxay ahaayeen niman horana isu arki jiray iminkana isu tegay si ay tala ugu biiriyaan horumarkooda tala ugu biiriyaan kelmadaasi kelmadooda ku dhagan yihiin ma aha ma aha orod suwa samaysan oo cidina ku biiraysa ma aha cidina ka baxaysa ma aha xisbi cusub oo samaysan ma aha waxa weeyaan waa kulan aan rasmi ahayn oo aan histori ahayn oo caadi ah oo lamida kuwa maalmin kasta ka dhaca gobolaysaa ee talada isku diiday inay cidina kasabta ma ahayn inay cidina shahaysta ma ahayn waxay ahayd ciddii caafimaad qabta ee wanaag la harto wadanka inay soo dhaweyso runtaa masiibadaha meelaha qaarkood saas lagama helin kama dhacan xajiimeyn iyo cambaareyn aa meesha ku jirta ayaa soo galay oo ahayd ina oo ahayd in aan soo galin meesha markaa taasina waata waxa weeyaan wanaag ubaa meesha
inta hogaalkaya xubin ayaa ka golahaas doortashii dowsinta daranka mas-uuliyiin saaxada siyaasadda kule magac weyn iyo miisaanba ayaa ku kulmay kala fisan ma adigu hurmad ka tahay qeybna ka tahay waxaana jira wadaxaajood ay wadeen sanaadii qolyada xagay ku dameysa arrintaasi wadaxaajoodkii idinkii xukuumadda la idiin waday walow sanaadiinta qaarkood la beentina hadina sheegeen in goluhu ay diideen arrintaas ay udameysay
horta arrintaas aad ka hadlayso taladeeda waxaa marka hore soo jeediyo lahaa faysal xalwaraabe ayaa lahaa isagoo dibadda jeediyo soo jeediyo soo jeediyo anna kooxaas orina waanu ku taageeray oo intaan ka tashanay ragbawaalaba midi ayaanu ku taageeray waxa weeyaan markaa taladu waxay ahayd in tala qalan isugu yimaado oo bartalada isugu yimaado wanaagga wadanka la wado اللهم صل على النبي محمد كان حب الله كما استطاع شكله ماشي مسلمين إيه معها مركز حبل لا يدخل معها قرف ويستيوان قلنا يقول القرى يقول حبل لنا قرى كارل قال يا معها ربي قام بابل وما قلنا تستوري حينا حسن حين ومشي في سنة اللهم صل على النبي محمد وحاكد يمي ومشي جوغا oo ka qayb gala oo si joogta ah uga qayb gala niman kulmiye ah oo qaarkood ay warbaahinta ka hadlayeen maalintii maalmihii ugu dambeeyey waxay xildhibaan maaha kulmiyana ka tirsan allahuma salli cala waxaa ka qayb gala arrintan golaheed sheegaysa niman dhucida niman wadaniya oo madaxa sare intaba ay kamid yihiin sidaas sheegaysa xaqsoor dhow ninba ka qayb jooga marka waa arrin ururhaan hore u taageernay iyada oo muddo ka hor baa ahayd waktigii doorashooyinka laga soo gudbay doorashooyinkii sida xun la dhacay aada fara madaxdataana iyo dhibaato keena arrimaha laga tashanayo laakiin madaxmare marka salaadiintuna si fiican bay yeeleen oo markii ay arkeen in xagga xukuumadda anaa guddigooda maahay qaar badan oo kamida ay ka dideen arrinta addoomay inay soo dhex galaan oo ay gacanta ku dhigaan oo ay dadka si aana fadalo ugu abuurin wadanka ay wanaag ka taliyaan waana ku mahadsanyihin waana ku hambalyanay waanay ilaahay way ku guuleysteen arrintan dambe ee aada sheegaysa ee aada muddo inay madmadow soo galayna wax weyn ma aha waa wax yaloo sud sudfahmo aada soomaali waxay tiraahda kulama iyo waxa weeya waa damnu iman karaa oo qalabna waa ismaan karaa laakiin waa wax la dhameeyey iminka sida ka wahayo wax la dhameeyey oo dhamaadayeeyey oo safkaladkii lagu soo celiyey oo wanaaggii lagu soo celiyey oo sidii salaadiintu ad markii ay madaxweynaha u tegeen ay ugu bushaareeyeen ay yidhaaheen anaku waxaan soo aragnay niman dala lagu tilmaamay laakiin aan wax liyaabo xumaan ay wadaan jirin aynu soo aragnay wanaag diyaabo ah taas ayuun baa iminka aynu ku soconaynaa oo aynu aynu imankooda ku hawlgelinaa guurta mas-uulahadan xifdiin kooxa sheekeeyeen gooxan uu ka dambeeyey shirarkiinta badan uu faysal calwalaad ku daata jiro wala jiro wadatashaa la isugu noqdo mid suneynaa wadatasha isugu timaado marka arrintan wadatashiga iyo gooxan siyaasiyiintan iyo mujaahidiintan iyo dadkan suneynaa magaca kule isku yimi ma fikir ka dhashayba fikrada inta badan faysal calwalaad uu ku baaqi jiray ee ah in wadatashi suneynaa isugu timaada ma colidiisna taas ba awoodeesu ujeedooyinkii ujeedada koowaad waa taa somaliland wadatashi isugu timaado oo danaheeda ay ka tashato taasina waxa weeyaan mid dhibaato aniga ay lasoo gelin karo ila ma aha laakiin fikirka faysal calwalaad talada dee maalinba qofaa soo jeediya tan iminka aynu hadal haynaa faysal baa markii uhoreysay isagoo dibadda jooga soo jeediyey dad badanoo kalena way ka taageeraan annaku waxaanu kahayn kasoo lahaa raggii markii doorashada hore soo baxay xiliftii ka dhacday doorashada iyo dhibaatooyinkii ka dhacay ama aada uga ashkatooneynay kusoo beegantay oon taageernay ama qolyahan kale ee ku jira gorobna oo matala ibraahim dhibowina iyo maxamed xaasha omiya alaahka dhacdaa maxamed rag badan oo kale ayaa ayaa ayadana taageeray oo oo waxa weeyaan arrin cusub maahan waxa weeyaan arrin muddo soo socotay dalka aad sheegayso waxaa ku doobiyey waxaa jirta mudane xasan ciise jaamac dhawaan madaxweynaha qaranka somalilan a d waxa uu u qeybiyey bilado kala duwan ciidamada kala duwan ee qaranka iyo saraakiisha adun waxaa kamid tahay mas-uuliyiintii qarankan magacooda kasoo lahaa muddada dheer kasoo dhex jiray ciidamada qaranku dadbay qaranka kaga jiraan runtii in badan ka wada ka daraysay arrintaas sidaa warta keliya ka shaksi ahaan ka xasan ciise ahaan ka ur xasoor ahaan arrintaas waxaan u aragnaa arrin waxay ahayd runta haddaad doonayso beri hore ay ahayd inay tahay beri hore inay ahayd gobolii hore ay ahayd xukuumaddanna inay saddex sanadoodba jirto ma ahayn waxay ahayd maalintii ugu horreysay tin sanadkii ugu horreeyay gudihiisa inay dhacday waa arrinta saantay waa arrin baaday waa arrin alaahu sal calanka baylax badan ay dhacday imikii haasana sidan ay u dhacday bilada xasiishooda ma walhayo laakiin cabashooyin fara badan ayaa laga hayay soo gaarayo oo jaraa'idka qaarka waa ku adkaysaayo wuxuuna muhiima wixii cabasho ee ka yimi in si cadaalad ku dhisan si cadaalad ku samaysan lagu qaybiyo dadka qodob keligu baa ismacin kara qodob keligu baa ismacin kara in badan baa arrintaa ka dhaadayay waxaa israacin kara dadka dadka wuxuuna la gaarsiin kara alla waxay mood qodobka koobaad ee dadka la gaarsiin kara waxa weeye waa cadaalad lacag lama gaarsiin karo darajada aad sheegaysa lama gaarsiin karo lama gaarsiin karo dadka cadaalad unba la gaarsiin karaa qodobka kale dadka la gaarsiin karaa waajibka labadu waa inaga aynayno ku macaamil waxa weeya macaamilka wanaagsan waa akhlaaqda wanaagsan labadaasubaa dadka la gaarsiin karaa wax kale oo kale oo dadka looga gaarsiin karaa ilaahun baa dadka hadday lacag tahay ama shir tahay oo hayo oo isaga gaarsiin kara markaa binu-aadmiga labadaas ayaa waajib ku ah in uu ku dadaalo inuu dadka ummadda u gaarsiiyo sooma labadaasna runta haddaad doonayso xukuumaddan iyo xukuumadihii dambe ee ina soo maray intoodii dambe caamkuma aha caamkuma aha xukuumaddeena caamkuma aha kuwa horena qaar ka dhigtay iyo qaadhacayda waxba nilaabanay laakiin caamkuma aha marka waxaan soo jeedinaynaa in arrintaad sheegaysa iyo arrimaha kalaba lagu celiyo cadaaladda lagu celiyo oo cadaaladda lagu duulo oo dadka loo xaqsooro loo xaqsooro oo aan dadka ay maaragtay aan dulmiga aan lagula macaamilin oo la sino si sinan oo cadaalad ku dhisan dadka lagula macaamilo hadday ciidamada tahay iyo hadday bulshooyinka tahay saasaan soo jeedin xasan ciise jaamac waxay soo rula saddex marigii barigii ugu dambeeyey oo sheegaya in ay jiraan madaxaajoood ka shaksi ahaan ka xafineys ahaan iyo kaus ee siyaasadeed xasuur ahaanba ay idinka dhexeeyaan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka weyn iyo xisbigaas arrintaas maxaa ka jiriyada
arrintaas waxa weeyaan arrin malacawaal badan ku dhisan waxaan halkan si rasmi kugu sheegayaa in urka xasuur ay u siman yihiin xisbiga qaranka isleeyihiin in abaabadeedu wafgan xaggi dowladda inaan soo dhaweynayno iyo uradii kale ee lalahaa way dareenba macaamil fiican doonayna aan la yeelan shaqada aan la yeelan fulahan sida diyaar ma u nahay inaan si siman ula macaamilo laakiin ma jiro waxay leedahay wax ninka bilowdeen la hadal way kala wax wax wada hadal oo rasmi ah oo noo gaaray wajin ayaga iyo fisikada midna
waxaa jirta gudoomida golaha wasiirada iyo waxaa ka jira qaar kamida golaha ururka siyaasadeedka xaqsoor oo mid kamida ka jira golaha wasiirada oo madaxweyne magacaabay dikrasay dhawaanta ka shirkeeda qabatana ku sheegteen maalmo sii horeysay in ay in matalin raggaas taasi maxaa ka jira raggaas arrintaasi midka hadalma
ugu dambeynta maxaa dadweynaha fariinusa ugu dambeynta dadweynaha waxaan fariino dirayaa waxa weeyaan de waa salaantiiba iyo salaanteedii hore ee ee ciidda ayaa u fariinahay waxaan ilaahay baryaynaa inuu naacbudu camalkii saalixa iyo cibaadadiisa cibaadadiisa inaa aqbalay camalka saalixa allahuma salli calaa maxamed waxaan ilaahay baryaynaa inuu midnimada inoo xoojiyo wadajirka inoo xoojiyo horumar inoogu daaqo isfahan iyo isku kalsoonaan aynu ku wada macaamilo fariinteedu waxa weeyaan inaan midnimadeena ilaashino nabadgelyadeena ilaashino ilaahay ma kaashano cadaaladana ku tuntuusano cadaalada sheega la ilaa un baa imamidayn karta wax kale oo imamidayn kara ma jiro in cadaalada haysan cadaalada imika xukuumadeena kama muuqato kama muuqato cadaalada sheegi kara kama muuqato laakiin inaku shicibahana inaynu isku baraarujino oo ayagana kula talino oo waajib masala ilaahay ma kaashano waana maxadsantiin asalaamu calaykum